halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaba efemyada qaar ka mid ah magaalooyinka geeska afrika ku yaala iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali com subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabti taariikhduna ay tahay soddonka bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo afar iyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdiyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shuwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saakaaya ee caalamkana waxaa ka mid ah shirkadda hormood oo ka qayb gashay shir lagaga hadlayey sidii dibadajin loogu samayn lahaa dadka ku barakacaya gudaha dalalka ay ku nool yihiin oo lagu qabtay dalka nigeria waa madal ay isugu yimideen qaaradda africa iyo united nationka taas oo looga tashanayay sidii dadka ganacsatada ah ama waxa loo yaqaan private sectorka ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii xal loogu heli lahaa barakacayaasha
waxaa kalooad maqli doontaan maamulka koonfur galbeed oo ciidama geeyey duleedka magaalada baydhabo magaalada jigjig oo lagu qabtay shirweynaha horumarinta bulshada xoola dhaqatada iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha kadib weerar lama filaan ah oo ay xoogaga mucaaradka suuriya jimcihii shalay ku qaadeen magaalada weyn ee dalka suuriya ku taalle xalab ayaa markii ugu horreysay tan iyo sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ay wararku sheegayaan inay fallaagadaasi qabsadeen qaybo ka mid a magaalada sida ay sheegeen kooxdaha korjoogtaya amaba la socda colaadda dalka suuriya iyo weliba dagaalyahanada qaar gubanahan ka mid a maleeshiyaadka mucaaridka oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo weliba hub culus ayaa dagaal culus uu ku dhex maray xalab kadib markii ay cagta soo mariyeen oo ay soo qabsadeen deegaanada u dhow xalab kuwaasoo ay gacanta hore uga haysay dowladda bashaar al asad sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee reuters dowladda suuriya ayaa xidhay garoonka diyaaradaha ee xalab iyo weliba waddooyinka waaweyn ee magaalada galaab kooxda weerarka soo qaaday ee taxriir al-shaam ee aadka uga soo horjeeda maamulka bashaar al asad ayaa sheegtay inay qabsadeen ilaa iyo bartamaha xalab waa markii ugu horreysay ee ku dhowaada muddo toban sannadood a uu dagaal ka dhaco magaaladaasi tan iyo markii ay ciidamada dowladda suuriya oo garab ka helaya dalka ruushka iyo weliba iiraan ay kooxaha macaaridka ka qabsadeen magaaladaasi sannadkii laba kun iyo lix iyo toban dagaalkan ayaa lagu tilmaamay mid uga sii daraya xaaladda gobolka bariga dhexe oo tan iyo sannadkii hore ay dagaallo culus oo aada loogu hoobtay ay ka dhacayeen xilli laga rajo qabo in dib loo bilaabo wadahadallada xabad joojintae khasa ayay saraakiisha caafimaadka ee marinka khasa ay sheegeen in ciidamada israa'el ay afar iyo labaatankii saacadooda lasoo dhaafay duqaymo dhinaca cirka ku dileen ugu yaraan afartan qof saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in meydadka ilaa iyo sagaal iyo toban qof laga helay xerada qaxuntiga ee nusayraad ee ku taalla waqooyiga khasa goordambe oo xalay ahaydna wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan toban qof lagu dilay duqaymo lagu bartilmaameed siday guri ku yaalla deegaanka baydlaahiya oo ka dhaca amaba ku yaalla waqooyiga khasa meelaha kale ee dadka lagu dilay ayaa lagu sheegay xaafada ka tirsan koonfurta iyo weliba waqooyiga maranka khasa ciidamada israa'iil oo wata taangiyo ayaa khamiistii gudaha u galay nusayraad waxaana ay dib uga baxeen jimcihii shalay hase yeeshee waxaa weli howlgallo duqaymaa iyo weliba madaafiic ka wada ay ka wadaan dhanka koonfureed dhanka daanta galbeed ee israa'iil gacanta ku hayso ayaa madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas oo uu ku baaqay xabad joojin deg dega islamarkaana uu ku eedeeyay israa'iil in gaajada ay u adeegsanayso sida rasaasta oo kale kadib markii lasoo sheegay in dad badan oo ku go-doonsan waqooyinka waqooyiga khasaa ay haatan macluul gaadheen sabtida maanta ayaa la filayaa in wafdi ka socda xamaas ay qaahiro tagaan si halkaasi looga bilaabo wadahadallada lagu raadinayo xabad joojinta xamaas iyo weliba israa'iil dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka subax wacana wanaagsan ayaan markale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba aan ku balowna maamulka koonfur galbeed ayaa ciidamada daraawiishta dejiya duleedka magaalada baydhabo si ay uga hortagaan weerarada kooxda al-shabaab xiliyada habeenkii ay ka geystaan halkaasi warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ayaa fariisimo cusub waxay ka samaysteen duleedyada magaalada baydhabo si ay uga hortagaan weerarada dhanka hoobiyaasha oo kooxda al-shabaab ay mararka qaarkood ku soo tuuri jireen xilliyada habeenkii rugaha cusub ciidamada booliiska gaarka ama daraawiishta la dejiyey ayaa noqonaya kuwo lagu sugayo amniga magaalada sida ay xaqiijiyaan saraakiisha amniga iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed taliyaha ciidamada booliiska gaarka iyo wasiir ku-xigeenka amniga koonfur galbeed ayaa tagay xarumaha cusub ee la dejiyey ciidamada taliyaha ciidanka booliiska gaarka ama daraawiishta koonfur galbeed gaashaanla sare isaaq cali isaaq oo loo yaqaano meeday ayaa sheegay sababta ciidamada loo dejiyey xarumaha cusub inay tahay adkeynta amniga magaalada baydhabo iyo inay ka hortagaan hoobiyaasha kooxda al-shabaab ay ku soo tuuraan magaalada aradimkudamboytay oo makuudaaytay roogna se ciidamada shaqada qarankii haayaan meelaraay dowladii on haayaan si on qurgan meelaraay shaqadii oo haay sidan qawaariijta kagama jartay hoobiyaha eelboorka inti ciidanku inti lahadiji walku nasadi meelaraaysa dadaal badan alakabi juhud badan ala geli meelaraaysa walaayo eelboorka inik araqaladeeyaan hanqitiri galeen meelo fogfog oyoo deginyin maalinayaan la nagdeen unsuuro waayt iniyo hakagemaan awal hore meelon hati surugno wejigaana toos iyo meel ah oo hataba niin muuqat yaa kagama jiraan meelaanna awal way degnaaytay ciidamada asana inay hoobiyaaska hor seedaan ka guuldaraysadeen ilaahay mahadiis way ka guulaysaday ciidamada daraawisha dowlad goboleedka koonfur galbeed way ka guulaysaday inay ka hor seedaan hatana amniyu eelboorka amniyu hoobi mala kagama koro walan sunin inay laankageeno leelan waa nahaar angaan sulayin ciidamada geesiyaasha eed eedaan ka dhiirigeliya iniyo sii labanlaaban shaqadiyo aan haayaan dowladdiyo iyo shacabyo waayo waa ahaa codowgan dhaqar badanya meelaraayusa dhaqar kasto hamiloogan way diyaaran ayin ciidamada iniyo ka horseedaan wasiir ku-xigeenka amniga koonfur galbeed maxamed yuusuf maxamed ayaa isna sheegay xaqiijinta amniga magaalada inuu muhiim yahay maadaama ay tahay caasimada kumeel gaarka oo dowladdu ay ku shaqaynayso eeryada hadda aan ku sugannahay oo runtii duurka fog ee magaalada baydhabo ah oo runtii aan ku aragnay askar iyo saraakiishoodii oo ciidan si aad u qurux badana u diyaarsan ugana howlgala eeriyada ay ku sugan yihiin iyo nawaaxigeedaba aynan ka harsan waayeen khawaariijtii hawaysan jirta inay nafla caarigaa tuuriyo kusoo tuutuureeyaan goobaha ciidamadu degan yihiin runtii ugu tegey meelaha ayagu ay joogaan iyo meelaha wax kusoo tuuri jireen runtii waxaan rabaa inaan ciidamada geesiyaasha si guud ee booliiska koonfur galbeeda guud ahaan gacanta midig ku hahaya amniga koonfur galbeed aad iyo aadaad u mahadsantihiin saraakiisha iyo askartaba runtii waxaana rajaynaya inaad sii laba jibaartiin dadaalka quruxda badanee aad u haysiin dowlad goboleedka koonfur galbeed ciidanka booliiska gaarka ahee koonfur galbeed waxay ku ammaanan yihiin uguna duwan yihiin ciidamada kale ee shibliinka ismaqalka iyo iskala amarqaadashada iyo feejignaanta dhiifoonida runtii wixii laga rabay askari qaran oo dhan waa u dhammaystiran yahay aad iyo aadaan tale idinku mahad celinayaa adiga saraakiishaada iyo askartaadaba sida aad habeen iyo maalin ugu heelan tihiin cadowga ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey inaad goobahooda ugu tagtaan oo ku dhibaataysaan shacabkiinna iyo dowladdiinnana aad uga ilaalisaan aadaan idinku mahad celinayaa annagana insha allah garab aan idinku siin doona hadii ilaha yidhaahdo kahor inta aan ciidamada la dejin duleedyada magaalada baydhabo kooxda al-shabaab ayaa hobiyaal xilliyada habeenkii waxay kusoo tuuri jireen bartilmaameedyo ay beegsan jireen oo ay ka mid tahay garoonka diyaaradaha dhaktar shaati guduud ee magaalada baydhabo halkaasoo ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta amisom iyo hay-adaha qaramada midoobay qaarkood mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
magaalada Lagos ee dalka Nigeria ayaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir lagaga hadlayay sidii dibadda jiil loogu samayn lahaa dadka ku barakacay gudaha dalalkooda shirkadda hormooda salaam foundation oo dhowaana ballan qaaday inay bixin doonto dhul la dejiyo dadka ku barakacay agagaarka magaalada muqdisho ayaana shirkaasi qayb ka ahayd haddaba wariyahayaga maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada Lagos kula xidhiidhay cabdulaahi nuur cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda waxaana wax ka weydiiyey shirkaasi ka dhacay dalka nigeria
waad mahadsan tahay shirkan maanta halkan kusoo gabagaboobaya magaalada lagos ee dalka nigeria waxa uu yahay waa madal ay isugu yimideen qaaradda africa iyo united nationka taas oo looga tashanayay sidii dadka ganacsatada ah ama waxa loo yaqaana private sectorka ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii xal loogu heli lahaa barakacyaasha ku barakacsan qaaradda africa waan gartay yaa ka soo qayb galay oo qayb ka ah shirka
shirkan waxaa soo qaban qaabiyey qaramada midoobay qaybahe qaybo ka mid ah sida ururka i o m ta la yidhaahdo u n h r ta u n d b da iyo xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo dowladda nigeria waxaana kasoo qayb galay wufuud matelaysay dowladaha wufuud matelaysay ganacsiga gaarka loo leeyahay ama private sectorka hay-adaha mataqaana qaxootiga iyo dadka barkacyaasha ah ee la shaqeeya bangiyada caalamiga ah ee xagga horumarinta ka shaqeeya iyo maalgelinta sida bangiga adduunka bangiga horumarinta africa bangiga horumarinta islaamka iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha mataqaana horumarinta sidoo kale waxaa joogay dhammaan hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobe ka kooban tahay iyo xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobe sidoo kale waxaa joogay dad matalaya dadka barakacyaasha ah waan gartay marka kaalinta shirkadda hormood iyo bangiga salaama ee raacsan kaalintiinu maxay tahay marka laga hadlayo joogitaanka shirka
hormuud salam foundation sidaa la socotid waa garab ku qaabilsan shirkadda hormuud telecom iyo bangiga salaama xagga horumarinta iyo iyo howlaha gargaarka waana foundationka keliya ah ee dalka soomaaliya ka jirta oo ay sameeyeen shirkado soomaaliyeed ay leeyihiin foundationkana waxay ka shaqeysaa howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka intaba in muddo ahna waxaan aan ka shaqaynaynay sidii dadka barakacyaasha ah ee soomaaliyeed loogu heli lahay xal shir ka dhacay laba iyo tobankii bishan magaalada geneva ee dalka switzerland oo sidoo kale nalaku casuumay waxaan ka ballan qaadnay dhul ay degi doonaan toban kun oo qoys oo kamid ah dadka barakacyaasha ah ee ku nool dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho marka united nationka iyo hay-adaha caalamiga ah ayagoo aada ula socda howlahaas aan ka qabanaynay mataqaana aan ku caawino dadka soomaaliyeed ayaa nalaku casuumay shirkan inaan kasoo qayb galno isla markaasna aan aragti meesha laga soo jeedinayo iyo waayo arnimadeena aan ku beerino waan gartay waxaa jira in ololakaas la mida laga hirgeliyey dhinaca iyo puntland maxay isaga mid yihiin maxay ku kala duwan yihin
wallaahi runtii horta muhiimadda waxa waaye dadkan barakacyaasha ah in loo helo mataqaana xuquuq xuquuqda ah asaasi inay u noolaadaan sida dadka kale ay u nool yihiin oo ay helaan degaan oo ay helaan xuquuqiyaadka mataqaanaa inay ay si caad u noolaan karaan inay shaqo helaan in mataqaana ay ay ay ay ay ay degaan caadi helaan si ay noloshooda u xasisho waxyaabaha qaramada midoobe aan kawa hadlaynay waxaa ka mid ah dadkan barakacyaasha ah gaar ahaan dhalinyarada sidii xirfad loogu abuuri lahaa oo ay shaqo u heli lahaayeen sida aad filayona la socotidna waxaa jira iskuolka ugu weyn ee farsamada gacanta lagu barto ee dalka soomaaliya ka jira ee la yihahdo bruj technical school oo raacsan mataqaana gruubkeena waxa waxa weeye iskuol anaa soo saara dad farsamo yaqaano ah oo dadku heli kara shaqo marka waxaan aad annaga lafteena aan ugu mashquulsay in muddo ah sidii dadkan mataqaana noloshooda loo hagaajin lahaa marka dadaalka ka soconaya puntland waa dadaal asigana mudan mataqaanaa in in la bogaadiyo oo aada loo soo dhaweeyo waayo dadkan horta kow waxaa loo baahan yahay walaalka meelahaba ka jiro waxaa kamid ah inay helaan dhul ay degaan dadka inta badan hadda barkacyaasha ah dhulalka ay degan yihiin waa dhul oo dad khaas ay leeyihiin marka dadka dhulkaas markay usoo baahdaan waa laga barakayaa marka noloshoodu way xasiri weyse qaar waxaa laga yaaba inay degan yihiin dhul ay dowladdu leedahay markay usoo baahdo sidoo kale marka waxaa aada u muhiim ah marka dowladda soomaaliya iyo dalka iyo inaad ka kaashado sidaad la socotid dowladda soomaaliya waxay daha furtay qorshaha mataqaanaa qaran oo arrinta dadkaas loogu dib loogu dejinayo ee xalka waara taasoo loo dejiyey qorshe shan sano ah oo ujeedadiisu ay tahay in shan sano dib dejin loogu sameeyo ilaa hal milyan oo barakacyaal ah shirka ka dhacay genefa bishii horena bishaan dhexdeedana wuxuu ku saabsanaa arrinta ayada ah oo ah in qorshaha dowladda soomaaliyeed ee dib u dejin loo sameeya hal milyan oo barakacyaal ah in la taageero oo loo helo dhaqaale
waagaaga dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi nuur cusmaan oo u warramayey waryahayaga maxamed cabdi sandheere magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaa ka furmay shirweynaha bulshada xoolo dhaqatada deegaanka kaasoo socon doona muddo laba maalmood ah iyadoo ujeeddaduna ay tahay sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha haysta bulshada xoolo dhaqatada haddaba war arrinta ku saabsan waxaa magaalada jigjiga nooga soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan ugaaskaata
si loo horumariyo bulshada xoolodhaqatada ee deegaanka soomaalida ku dhaqan ayaa sanad walba waxaa la qabtaa shirka horumarinta bulshada xoolodhaqatada deegaanka soomaalida haddaba shirkan ka furmay magaalada jigjiga ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta dowladda maamulada degmooyinka kuwa maamul magaalooyinka deegaanka iyo bahda xoolodhaqatada deegaanka iyadoo ujeeddada shirkani ay ahayd sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha haysta bulshada xoolodhaqatada iyadoo markaasi la raacayo siyaasadda lagu horumarinayo nolosha bulshada xoolodhaqatada ee deegaanka sidaa darteedna ay muhiim tahay in la helo hanaan casri ah oo wax lagaga bedelayo nolosha bulshada xoolodhaqatada deegaanka waxaa furitaankii shirkani warbaahinta la hadlay daxuli ku-xigeenka dowladdeegaanka soomaalida ibraahim cismaan isagoo sheegay in isbeddelkii ka hor aan wax ahmiyad ah la siin jirin haatana la siiyey ahmiyad iyo mudnaan gaar ah bulshada xoolodhaqatada ah iyadoo la sameeyey ayuu yidhi siyaasadda horumarinta xoolodhaqatada deegaanka waa siduu hadalka u dhigay isbeddelka ka hor waad ogeydeen si guud deegaankeenna iyo dadka xoolodhaqatadaba boqolkiiba waxaa la yidhaha dadka xoolodhaqatadu etoobiya waxay ka tahay labayo toban percent dhulka laakiin marka la eego xoolodhaqatadu ilaa boqolkiiba lixdan ayay ku noosha ayadoo sidaa haddana siyaasadaha waddanka ka jira marka waddanka laga hirgelinayay wax haba yaraatee dadka tiradiisa iyo dhulka ay ku nool yihiin cadadiiska aanu nii sheegay ku saabsan ma jirin hadday tahay arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasiyanba saa darteed waxaa la isla qaatay hadda dastuurkuna waad garanaysaan oo si cad buu u qeexayaa in xoolodhaqatada khayraadkooga iyo habnooloodkooga kor loo qaado bayaano kala duwan iyo awaamiro kala duwana sidoo kale hirgelintiisii iyo dhaqangelintiisa lagu xaqiijiyo sanadadii lasoo dhaafay waxaad ogtihiin inaanu hirgelinay siyaasadda lagu horumarinayo xoolodhaqatada noloshooda heer deegaan waan dhaqan gelinay sidoo kale af soomaalina waa lagu diyaariyey waxaa loo baahan yahay sidii loo baahnaa in maaragtay wax looga qabto markaa sidaa darteed isbeddelka ka bacdi run ahaan xagga siyaasadda marka la eego siyaabo kala duwan waxaa la isku dayey in la tixgeliyo oo maaragtay mudnaanta la siiyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in kastoo ay jiraan caqabado haysta bulshada xoolodhaqatada ah kuwaasoo ay ka mid yihiin ayuu yidhi dhanka suuqgeynta iyo xanuunno ku dhaca xoolaha haddana arrimahaasi lagaga gudbi kara ayuu yidhi oo keliya si wadajir ah in looga shaqeeyo islamarkaana la hirgeliyo ku dhaqanka siyaasadda casriga ah ee horumarinta xoolodhaqatada taasoo uu sheegay in markaasi wax badan ay iska bedeli doonaan nolosha bulshada xoolodhaqatada ee deegaanka waxaan aaminsanahay arqalado kala duwan baa jira oo la xidhiidha suuqgeynta dhaqashada xoolaha laftigoogu si casraysan caqabado la xidhiidha xanuunka caqabado la xidhiidha calafka biyo iyo baad iyo cudurrada sidaan sheegay waxyaabaha waxaa loo baahan yahay si wada jira siyaasadda sidii loo baahnaa haddii aanu dhaqan gelino hogaamintuna mudnaanta siisa sectorkan wax badan baa isbedeli waxaan ugu dambayn idiin rajaynay shirweynahan sectorka xoolodhaqatada amaba hodaagta xoolodhaqatada sanadkiiba arumad kulmaysaan in caqabadaha ka jira sectorkan aada isla gorfaysaan sidoo kale fursadaha ka jira isla aragtaan qorshe cad mustaqbalka isla qaadataan shaqooyinka aada u qabanaysaanna sidoo kale kamidha dhalkooga inaad qiimaysaan si ballaadhan weliba dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay shirkani wasiirka xafiiska horumarinta xoolaha deegaanka soomaalida maxamed sheekh aadan oo tilmaamay in ka xafiis ahaan ay wadaan dadaallo kor loogu qaadayo horumarinta bulshada xoolodhaqatada ah waa shirweynihii wadatashiga bahda horumarinta xoolodhaqatada ujeeddada laga leeyahay waxaa weeye inaan isla gorfayno geedi socodka howlaha horumarinta xoolodhaqatada islamarkaana aan isla eegno caqabadaha aan wajahayno sidii maare loogu heli lahaa saan wada ogsoonnahay xisbiga iyo xukuumadduba waxay dadaal badan gelisay wax soo saarka xoolaha sidii kor loogu soo qaadi lahaa muddadii labada sanee hadda ugu dambeeyey waxaa socday barnaamijka la yidhaahdo dhaqo oo dheebso oo ah barnaamij heer qaran ah oo uu curintiisana iska lahaa bilowgiisana lahaa ra-iisul wasaaraha dalka mudane doctor abiyi axmed muddada barnaamijka dhaqo oo dheebso uu socday waxaa la sameeyey dadaallo fara badan oo xagga wacyigelinta iyo taakulaynta bulshada ah haddaba shirkan oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa inta uu socdo waxaa lagu falanqayn doonaa fursadaha iyo caqabadaha haysta bulshada xoolodhaqatada ee deegaanka iyo weliba sidii looga gudbi lahaa caqabadahaasi jira maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda saaka iyo caalamku idinka soo gaadhaysa washington ugu yaraan boqol qof oo badankoodu ay haween yihiin ayaa la laayahay kadib markii dooni ay la socdeen oo geynaysay amaba u waday suuq cuntada lagu iibiyo ay ku degtay webi ku yaalla waqooyiga dalka nigeria sida ay mas-uuliyiinta dalkaasi jimcihii shalay ku warrameen doonidan ayaa dadka rakaabka ah ee la socday ka soo qaaday gobolka koji oo dacalka ku haya webiga niger markii ay degtay subaxnimadii hore jimcihii waxaana sidaasi wakaaladda wararkii associated bress u sheegay ibraahim odu oo ah afayeen u hadlay hay-adda maaraynta waxyaabaha deg dega ah ee gobolkaasi niger ugu yaraana siddeed qof ayaa lasoo xaqiijiyey inay isla goobta ku dhinteen xilli darawallada maxalliga ahi ay isku dayayeen in ay dadka kale soo badbaadiyaan sida ay ku warrameen telefishinada maxalliga ah oo iyaguna soo xiganaya dadkii goobjoogayaasha ah ee dadkaasi dhintay tiriyey mas-uuliyiinta ayaan dhinacooga xaqiijin waxyaabaha sababay inay doonidani degto inkastoo warbaahinta maxalliga ah ee ku warrantay in doonidu ay siday in ka badan laba boqol oo qof iyagoo xusay inay suurtagal tahay in tankeeda laga badiyey gaadiidka oo la buuxdhaafiya ayaa caadi ka ah dhulka baadiya ah ee nigeria oo aanay ka jirin jidad wanaagsan taasoo sababta inaanay jirin marino kale oo la adeegsadaa saraakiisha ku sugan koji ayaan weli sugin goobta rasmiga ah ee shilku uu ka dhacay islamarkaana caawimo ka raadinaya hay-adaha kale sida uu sheegay waa surunoof oo kor joogteeya howlgallada hay-adda dalka nigeria u qaabilsan maaraynta waxyaabaha deg dega ah ee gobolkaasi shilalka halista ah ee noocan oo kale ah ayaa soo noqonaya waxyaabaha soo kordhaya ee dareenka laga qabo dalka nigeria oo ah waddanka ugu dadka badan qaaradda afrika xilli mas-uuliyiintu ay la daalaadhacayaan inay hirgeliyaan tallaabooyin wax lagu badbaadinayo iyo weliba shuruuc loo adeegsado gaadiidkan biyaha maraa inta badan shilalka ayay keenaan in la buuxdhaafiyo amaba dayactir la'aan doomaha ah kuwaasoo badankooga lagu sameeyey gudaha dalkaasi si ay u qaadaan rakaab badan intii suurtagal ah iyagoo ka aradan waxyaabaha badqabka la xidhiidha mas-uuliyiinta ayaanay weli u suurtogelin inay dhaqangeliyaan isticmaalka jaakadaha laysku badbaadiyo in la xidho safarada noocan oo kale ah taasoo ay sabab u tahay inaan la helaynin amaba qiimaha ay ku kacayaan haatana gabagabada idaacadda subaxnimo ayaynu haatana dhegeystayaal soo gaadhnay aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaa dabacsan aynu idinku talagalnay
jacaylka kasi kaanisid ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisirid maba siimaysaa layidhi ku sayri badaanisido sidaa maaha layidhi jacaylka kasi kaanisidid ma soconaysaa layidhi siriiqda ka baxbaanisirid maba siimaysaa layidhi
seeseji ayaani siri
sariga laygu yidhi see xatay dhuumaani siri saqarta maqlay baa la yidhi sintow lubax baani siri sirtaa gartay baa la yidhi seeseeji ayaani siri sariga laygu yidhi see xatay dhuumaani siri saqarta maqlay baa la yidhi sintow lubax baani siri sirtaa gartay baa la yidhi samay ruuxii dugsada sadkiisa ma waayayee saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayaa sole qasliman raalli noqo sidii hore ii ahaaw sole qasliman raalli noqo sidii hore ii ahaaw asamay ruuxii dugsada sadkiisa ma waayayee saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayaa sole qasliman raalli noqo sidii hore ii ahaaw sole qasliman raalli noqo sidii hore ii ahaaw sinaba kuma haraa la yiri sabaal kuwad baani siiyo suurtagal baahaa la yiri santaagalee baani siri subxaan ka baq baa la yiri suurima kadus baani siri sinaba kuma haraa la yiri sabaal kuwad baani siiyo suurtagal baahaa la yiri santiro carar baani siri sajowga baa laygu yidhi sarbeel hadal baani siri sax weedhaadaa la yidhi si kale baan wax u famo sawiga dhaaf baa la yidhi santiro carar baani siri sajowga baa laygu yidhi sarbeel hadal baani siri sax weedhaadaa la yidhi si kale baan wax u famo sawiga dhaaf baa la yidhi asami ruuxii dugsada sadkiisa ma waayayee saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka
waa hagaag saxyo qalad wixii dhacana xaal baan kaa siinayaa suleekha raalliga ahow waxa weeyaan codka cabdi shire ayaa dhegaystayaal heestaasaa ugu dambeysay xuseen shire ayaa ugu dambeeyey ayaan idhaahday xuseen shire ayaa ugu dambeysay heestaasi codkaasi uu inagu soo gaarsiinayey taniyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo
nabadgelyo carar baani siri sajowga baa laygu yidhi sarbeel hadal baani siri sax weedhaadaa la yidhi si kale baan wax u famo sawiga dhaaf baa la yidhi asami ruuxii dugsada sabkiisa ma waayayee saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayaa sole qasliman raalli noqo sidii hore ii ahaaw sole qasliman raalli noqo